halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waa kitaab badidiisa uu qoray boqor daa'uud waa nebi daa'uude waa kitaab ilaah lagu ammaanayo oo nin waliba ee mashaakilaad u haysto uu akhristo
yagoo bikraba masiixii dhasho markaas hadlayaa uu mucjise yahay iyadoo rag moog bay malaa'ig salaamto markaasay urowdo mucjise yahay markuu yuusuf arku kamarluumayo markaasay caddeeyeen mucjise yahay dintii masiixa maqaawiir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjise yahay boqorkii maqlay baa urugoodayo micnuhu la yaabo mucjise yahay goradii loo arku gurdigii dhasho misbax baa lamoonu mucjise yahay maqaawiirtii markay mudnantii arkeen meel kalay mareen uu mucjise yahay aribay riciba malaayigu sheegto markaasay siyarteen mucjise yahay masar in la keeno muddo joogaba malaa'igu shartu mucjise yahay markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay nacasyada waxaana lagu sifeeyey kuwa aan ilaah ka cabsan sida inay yihiin nacasyo ama duul waalan waxaa waali loo nisbeeyey kuwa ilxaadka aaminsan oo ay la tahay inaannu ilaah jirin nebi daa'uud ayaa wuxuu leeyahay nacasku wuxuu qalbigiisa iska yidhaahdaa had iyo jeerba ilaah ma jiro micno ma leh haddii uu yahay nin cilmi adduunyo ku horreeya iyo haddii uu xubeero yahayba mid kasta oo aan ilaah aaminsanayn waa doqon waayo waa wax axmaqnimo ah in ilaah la inkiro ama jiritaankiisa la diido waxaan kaloo idiin sheegayaa in maanta ay jiraan kuwo badan oo diidan masiixa oo waxaa jira kuwo sheeganaya inay ilaah rumaysan yihiin haddana dadka baraya inaan ciise masiix la qodbin amase uusan dhiman su'aashu waxay haddaba noqonaysaa maxaa faa'iide ah oo ku jirta haddaannu ciise masiix dhimanin oo uusan dembiyadii dadka ku qaadin wixii uu ku sameeyey iskutallaabta haddii ciise masiix aannu dhiman lahayn haddana qisada sarakicidda ma jirteen weliba sama aadistiisiina ma timaadeen markaa qiimi ma yeelateen imaanshihiisii ciise masiix haddaannu isku tallaabta inoogu dul dhiman dembiyadeenna aawadood markaa masiixa ay ka hadlayaan diimaha qaar waa masiix u yaal ee ma ahan masiixii dhabta ahaa waxaa qorniinku uu leeyahay ciise wuxuu naftiisii u bixiyey dembiyadeenna aawadood waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey sida qorriinku leeyahay waxaa markaasi la doonayaa inaan rumaysad ku aqbalno xaalka arrinkaasi ku saabsan dhegaystayaal haddaba kuwo furfuran oo ka mid ah kiniisadda maanta ayaa waxay dadka baraan ciise ka duwan kan kitaabka quduuska ah inoogu qoran ciisaha ay dadka baraan waa mid aan bikrad ka dhalan ciisaha ay dadka baraan ama ay ku wacdiyaan waa mid aan mucjisooyin samaynin ciisaha ay dadka ku wacdiyaan waa mid aan iskutallaabta lagu qodbin dembiyada dunida aawadood ha yeeshee ciisaha aynu innaga dadka ku wacdinno waa kii beddelkeenna galay oo dembiyadeenna u dhintay ciisaha ay ku wacdiyaan qolyaha furfuran waa mid aan dhimashada ka sara kicin haddaba haddaan soo koobo ciisaha ay dadka ku wacdiyaan waa mid ka duwan kan masiixiyiinta dhabta ahi ay dadka baraan ha yeeshee kuwa dadka bara kitaabka oo ku wacdiya ciisihii reer naasareed cadaawad bay kala kulmaan kuwa ay la nool yihiin haddaan soo koobo ciisaha lagu wacdiyo dalal badan oo dunida ah ma ahan kan dhabta ah ee kitaabka inoogu qoran waxaan markaasi idiin sheegayaa inuu jiro mucaaradid weyn oo looga soo hor jeedo ilaah iyo masiixiisa maanta haddaba sidee baa loo garan karaa oo weliba loo soo saarayaa waxa ay leeyihiin mar kale ayaannu dib ugu noqonaynaa xigashada kitaabka oo waxaannu eegaynaa zabuuradda cutubka labaad aayadda saddexaad ee baalka lix boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan silsilladahooda aan goyno oo xargahoodana aan iska fogayno haddaba waa maxay silsiladaha ilaah uu ku xakamaynayo dadka mid ka mid ah silsiladahaasu waa guurka ilaah baa sameeyey xidhiirka guurka iyadoo loo soo dejiyey ama loo keenay wanaagga dadka haddii aad masiixi tahay iyo haddii kaleba ilaah baa inagu amraya guurka dadkuna waxay doonayaan in laga kaaftoomo taasi oo qofku uu noqdo mid wax waliba ay u furan yihiin oo faakihaysigu uu xukumo dadka dhallinta yar ayaa iminka waxay isweydinayaan wax loogu baahan yahay guurka marba haddii labadii qof ee isjecel ay isla degi karaan haddaba waxa kitaabku uu leeyahay dadku waxay ku arrinsanayaan inay shuruucdii wanaagsaneed ee nolosha ay gooyaan oo waxay leeyihiin silsilladahooda aan goyno oo xargahoodana aan iska fogayno haddaba sharciga qiimi ma leh markay joogto badbaadada qofka laynagumana badbaadin dhowristiisa waayo haddii aynu isku dayno inaan dhammaan dhowrno sharciyada awood uma lihin mana shaqaynayso taasi laakiin waxaan idinku leeyahay ilaah baa soo dejiyey sharciyada wuxuuna ku daafacayaa jiritaanka dadka waa inaan dhowrno sharciyada guurka oo sidii ilaah uu doonayey aan ugu soconno ilaah wuxuu doonayaa inaynu hal naag oo keliya guursanno ee dooni maayo inay noloshayadu noqoto mid furan oo aan naag waliba iska guursanayno haddii aynu sidaasi yeelno sharci aan dhowraynaa ma jiro ilaah wuxuu abuuray aadan iyo xaawo oo haddii aannu doonaynin in ninku hal naag oo keliya uu lahaado aadan wuxuu haysan lahaa ilaa iyo afar naagood sida dadkayagu ay yidhaahdaan markaa walaalayaal ma ahan inaad sharciyada rabbiga ku burisaan damacyadiinna sharka ah qofka dumarka ah ilaah waa ka mamnuucay wax hal nin ka badan haddii markaasi adiga xoog aad ku qaadato iyo sharci aad samaysatay naaga badan adiga ayaa ka mas-uul ah burburka reerka waxaana doonaysaa inaad goyso silsiladihii rabbiga oo waxaad doonaysaa inaad xarkihiisa goyso ama shuruucdiisa quduuska ah haatanna waxaynu eegaynaa maaddada ku saabsan sida ilaaha aabbaha ah xaalka uu u indhiindhaynayo su'aasha soo baxaysa waxay noqonaysaa sidee buu u eegayaa xaalkan gurracan ee dadku ay doonayaan inay xargihiisa ku gooyaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno zabuurka cutubka labaad aayadda afraad waxaa qoran sida tan kan samada fadhiyaa wuu qosli doonaa oo sayidku iyaga wuu ku majaajiloon doonaa waxaa halka kore laynoogu sheegay oo la yidhi wuu qosli doonaa haddaba qosol maad ah ma ahan laakiin waa mid lala yaabo waxa dadku ay samaynayaan marka ay leeyihiin aannu silsilladahooda goyno oo xargahoodana iska fogayno inkastoo wax kaa qoslinaya ay ku jiraan kitaabka haddana tanu ma ahan qosol maad ah laakiin waa mid tacajub iyo fajiciso ku yimid waayo dadka maba oga in ilaah uu horay u ogaa fallaaganimadooda oo go'aanka ay gaarayaan oo xargaha ay ku jirayaanna waxaa la ogaa intii aysan dhalan markaasoo wax lagu qoslo noqon mayso axmaqnimadoodan ah inay silsilladihii samaha iyo xargihii nolosha ee ayaga lagu badbaadinayay ay ku tashadaan inay gooyaan waxaa kaloo qoran in sayidka uu iyaga ku majaajiloon doono markaa dhegaysta miyaanay ahayn wax la yaab leh in bini'aadankii ilaah u uumay ay ilaah ka hor yimaadaan ha yeeshee murunkooda iyo qayladooda siima socoto waayo waxaannu garanaynaa in ilaah gacanta sare uu leeyahay had iyo jeerba waxaan garanaynaa in kelitaliyayaal fara badan ay dunida xukumi jireen oo waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray musaliini ha yeeshee ninna hadalkiisa ma maqal dhowaanahan waxaa la mid ahaa ninkii la odhan jiray stalin isaguna wuxuu xitaa lumiyey taallooyinkii loo dhisay dadka cimrigoodu wuu kooban yahay noloshoodana waa xisaaban tahay marka bal ka fikir axmaqnimada iyo cawaannimada ay leedahay in qof dhimanayaa uu yidhaahdo ilaah baan mucaaradayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabka zabuuradda cutubka labaad aayadaha shan ilaa lix ee baalka lix boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasuu isagoo cadhaysan iyaga la hadli doonaa oo wuxuu iyaga ku dhibi doonaa dhirifkiisa isagoo leh anigu boqorkaygii waxaan fariisiiyey buurtayda quduuska ah oo siyoon waxaa inta yaalla cawaaqibka ay leedahay mucaarididda ah in xukun dunida lagu soo rogi doono ilaah mar waliba wuu hergelinayaa ujeeddooyinkiisa haddaba waxa bini'aadamku ay halkan ku samaynayaan isaga innaba qasadkiisa ma hor istaagi doonaan ama ma beddeli doonaan ilaah wax waliba wuu garanayaa oo akhbaar ku cusub dunida ma yaal oo lama arko wax ka yaabiya waxaana wax waliba ay u dhaqaaqayaan dhanka hergelinta ujeeddooyinkiisa waxaan isleeyahay wuxuu leeyahay laba ujeeddo waxaana weeye inuu leeyahay ujeeddooyin dunida uu ka leeyahay iyo mid uu ka leeyahay samada sare iminka wuxuu ku guda jiraa inuu hergeliyo ujeeddooyinkiisii dunida qoraha warqaddii cibraaniyada oo tan ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda tobanaad sida tan waayo waa u ekeed kan wax walba u yihiin oo wax walba ka yimaadeen markuu carruur badan ammaan u keeno inuu bilaabaha badbaadadooda xanuun ku kaamilo haddaba ilaah wuxuu maanta dunida ugu yeerayaa magaciisa taasina waa dantiisa iminka taagan ha yeeshee ilaah ujeeddo kale ayuu leeyahay waana tan ku qoran aayaddii lixaad markaasoo uu lahaa zabuurluhu anigu boqorkaygii waxaan fariisiiyey buurtayda quduuska ah oo siyoon ilaah wuxuu si aan leexleexad lahayn oo tanaasulaadna ka fog u hirgelinayaa qorshihiisa ah inuu wiilkiisa ciise masiix saaro carshiga waxaan maqlay kuwo badan oo leh maxaa dhici doona haddii ilaah u daahiyo wakhtigii imaanshihiisa labaad waxaa la yaab leh halka fikraddaasu ay ka timid ilaah marnaba daahin maaya dhegaystow imaatinkiisa oo wuxuu imaan doonaa wakhtigii uu ugu tala galay goorta uu imaanayo isagaa yaqaana waayo kollayba anigu garan maayo wax waliba sidii loogu tala galay ayay ugu socdaan oo ma jiro wax istaajinaya iyo wax beddeli kara qorshihiisa iminkana waxaynu eegaynaa maaddada ah indhiindhaynta wiilka ilaah ee ku saabsan fallaaganimada dadka haatan waxaa xaaladda indhiindhaynaya masiixa oo isagu fadhiya gacanta midig ee ilaah oo wuxuu bixinayaa amar markaana kuwiina garanaya cilmiga kitaabka quduuska ah ayaa waxay garanayaan in sayid ciise masiix uu dhaqangeliyo amarada ilaah oo dhan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran zabuurka cutubka labaad aayadda toddobaad sida tan amarkii ayaan wax ka sheegi doonaa rabbigu wuxuu igu yidhi adigu waxaa tahay wiilkayga maantan ku dhalay haddaba aayadda waxaa aalaaba isticmaala firqad loo yaqaano jehova witness waxaase wanaagsanaan lahayd inay waxbaridda kitaabka kor u qaadaan oo ay eegaan waxa ay ka micno tahay waxay ogaanayaan inaanay ku saabsanayn dhalashada ciise masiix welibana way garanayaan taasi haddii ay u leexdaan kitaabka axdiga cusub oo ruuxa ilaahna aayadda uu u fasiro waxaa aayaddan toddobaad ee zabuurka labaad soo xigtay rasuul bawlos markii uu ka wacdinayey magaaladii antiyokh tibisidiya khudbadaasu waxay ahayd sidaan rumaysanahay tii ugu weyneyd khudbadaha wuxuuna rasuul bawlos ka hadlayey saraakiiciddii masiixa wuxuuna leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad ee baalka laba boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo ah sidii ilaah ballankaas ugu oofiyey carruurteenna markuu ciise sara kiciyey sida ay zabuurka labaadna ugu qoran tahay waxaa tahay wiilkayga maantan ku dhalay haddaba xigashada ku qoran zabuurka labaad ma qusayso dhalashada ciise mana loola jeedo inuu bilow lahaa waxaase ay ka micno tahay oo ay qusaysaa sarakiciddiisa masiixa waxaa laga soo sara kiciyey qabrigii yuusufkii reer aramitaaya ha yeeshee masiixu waa wiilka ilaah oo abid noolaa ilaahna waa aabbaha daa'imka ah sidan buu xaalku ahaa ilaa iyo weligood waana jagadooda ay ka dhexayaan saddexnimada rabbaaniga ah marka aayaddu ma qusayso qof leh bilow laakiin waxay qusaysaa in masiixa dhimashadii laga qaaday waxaanay qusaysaa sarakicidda waxaan markaasi rumaysanahay in firqaddan loo yaqaano jehova witness ayan xaalka arrinkan ku saabsan waxba ka maqal ha yeeshee way soo saari karaan haddii ay si daacadnimo leh u baaraan kitaabka oo kitaabka axdiga cusubna wuu caddaynayaa in masiixu uusan ahayn wax bilow leh oo isagu wuxuu ahaa wiilkii ilaah weligiiba oo zabuurkan labaadna waxbariddan ayuu sii adkaynayaa waxaa haddaba hadalkii qaadanaya iminka ilaaha aabbaha daa'imka ah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka cutubka labaad aayadda siddeedaad sida tan ibari oo waxaan dhaxal ahaan kuu siin doonaa qurumaha oo dunida meelaha ugu fogfogna hanti ahaan baan kuu siin doonaa haddaba kan dunidan hoggaanka u qabanaya waa nin gacmihiisu ay dulduleelaan inkastoo uusan weli haatan xukunkii qabsanin marka ay sidan tahay ayaa waxaa baryaha kan aad arkaysaa in howlwadeennada masiixa ee hadalka kaga wacdiya dunida ay jecel yihiin inay isticmaalaan aayaddan maadaama ay raggaasi howlwadeennada ahi ay meelo fog fog hadalka kaga wacdiyaan ayay aayaddu u muuqanaysaa inay u leedahay iyaga dhiiragelin ha yeeshee aayaddu waxay qusaysaa imaanshaha labaad ee masiixa oo innaba ma qusayso ballaarinta xuduuddada iyo in meelo fog fog warka la gaarsiiyo waxaana taasi ka ogaanaysaa aayadda xigta taasoo aad arkaysaan inaanay qusaynin in hadalka meelo fog fog ay wacdiyaashu gaarsiiyaan sida ay la tahay howlwadeennada qaar ha yeeshee bal aynu isla eegno cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan waxaad iyaga ku jejebin doontaa ul bir ah oo waxaad u burburin doontaa sida weelka dherya sameeyaha haddaba miyay kula tahay in aayaddan ay qayb ka tahay injiilka nimcada ee aynu maanta dadka ku wacdinno waxaan idinku leeyahay maya qidcadan ma qusayso imaanshaha koowaad ee masiixa waxaase aayaddanu ay ka hadlaysaa imaanshihiisa labaad waa ciise masiixe markaasoo uu dunidan u imaanayo inuu xukumo haddaba tanu waxay qusaysaa ama waxa weeye waxa uu yeelayo markii uu ku soo noqdo dunidan oo uu wax ka qabanayo fallaaganimada ka dilaacday dunida wuxuuna ku jejebin doonaa ul bir ah caasiyiinta ama qaswadayaasha waxaa laga yaabaa inaadan jeclaysan aayaddan ha yeeshee waxaa jawaab kaa siin kara isaga oo keliya markaa ula tag ayaan ku odhanayaa dhegaystow waxaanse kuu sheegayaa inaannu wax kale samayn karin ilaa caasiyiinta ul bir ah lagu jejebiyo mooyaane waxaan idiin sheegayaa inaad maanka ku haysataan in ciise masiix imaanshihiisa labaad uu ka duwanaan doono kii hore markii hore si qaboobuu dunida u yimid wuxuuna dadka ku wacdinayay runta hadallada ilaah dadkiina hadalkiisii ma jeclaysan oo intay soo qabteen ayay xukumeen oo waxaa lagu deldelay isku tallaabta ay ka taageen meesha golgota la yidhaahdo bal haddaba kaba soo qaad ama kaba dhig inuu u yimaado sidii berigii hore uu u yimid haddii u yimaado dalka ruushka oo uu soo istaago aqalka cad ee looga taliyo waddankaasi ee loo yaqaano kremlinka oo uu ku yidhaahdo war waxaan ahay ciise masiix miyay kula tahay in xukunka lagu wareejinayo iyadoo aannu halkaasi dhiig ku daadan mise kaba soo qaad inuu u yimaado dagaal oogayaasha oo shir ku leh waddanka gudihiisa haddii uu mikrofoonka qabsado oo uu yidhaahdo war waxaan ahay ciise masiix oo waxaan dunida u imid inaan xukumo miyay kula tahay in hadalkaasi ay asmacayaan ilaaliyayaasha dagaal oogayaasha way dhib badan tahay dhegaystayaal in dunidan sharka leh ay si fudud ku aqbasho masiixa ilaah oo garanaya niyad adaygooda ayaa wuxuu leeyahay waxaad iyaga ku jejebin doontaa ul bir ah oo waxaad u burburin doontaa sida weelka dheryasameeyaha haddii ay kula tahay inaanay sidaasi wanaagsanayn ayaa lagaa doonayaa inaad ka jawaabto waxa keenay inaanay aqbalin sayid ciise masiix dadka maanta waxaan idinku leeyahay ciise masiix wuxuu baabbi'in doonaa fallaaganimada dunida ka jirta markii uu dhulka ku soo laabto saaxiibayaal ma ahan inaan ku adkaysanno wax aan caqligal ahayn innagoo odhanayna ilaah eedeen maayo dunida waayo isagu waa jecel yahay waxaan idiin sheegayaa in aniga iyo adiga aynu nool nahay wakhti aynu ku sii soconno dhanka ciqaabta ilaahna wuu ina xukumayaa iminka waxaannu eegaynaa maaddada kale ee ah indhiindhaynta ruuxa ilaah waxaa haatan soo xirmaya indhiindhayntii ilaaha aabbaha ah iyo masiixiisa waxaanan eegaynaa sida ruuxa quduuska ah ee ilaah arrinka uu u arkayo haddaan xigashada kitaabka halkaasi idinka sii wadno oo aannu eegno zabuurka cutubka labaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed boqorradow caqli yeesha oo xaakinnada dhulkow edab yeesha rabbiga cabsi ugu adeega oo reerreeya idinkoo gariiraya waxyaalaha iigu yaabka badan intaan baranayay kitaabkan waxa weeye inaannu marnaba ilaah joojinin inuu xaakinnada dunida wax u sheego oo uu taliyayaashana hoga tusaaleeyo waxaan garanaynaa inuu ahaa yuusuf kii wax baray fircoon markii ay faaliyayaashiisii iyo sixiroowyadiisiiba ay garan waayeen riyo fircoon uu ku riyooday oo laba qayb ahayd oo wakhtigaas isaga ahna yuusuf xabsi buu ku jiray oo dembi aannu gelin baa lagu xukumay ha yeeshee markii uu fircoon u fasiray riyada ayaa waxaa dhacday in fircoon uu u magacaabo jego la mid ah tan ra'iisul wasaarayaasha maanta waxaa kaloo riyo ceenkaas ah loo fasiray boqorkii baabiloon oo la odhan jiray nebukadnezar kadib markii daniyel iyo saaxiibadiisii joogay dhulkaasi ay ilaah weyddiisteen inuu u muujiyo riyada waxaana goor habeennimo ah riyadii loo muujiyey nebi daniyel waxaa kaloo yeremiyah uu horay u sii sheegay in boqor kuros uu fasixi doono reer banu israa'iil inay dib ugu noqdaan dalkoodii waxaana kuros u qiray magaca ilaaha baaqiga ah waxaa kaloo ilaah ka hadlay ama garashadiisa lahaa hoggaamiyaal caan ah sida naabiloon waxaa markaasi yaab leh in ilaah uu hadalkiisa soo gaarsiiyey hoggaamiyaasha dunida iyo kuwa magaca leh haddaba ruuxa quduuska ah ee ilaah ayaa wuxuu leeyahay rabbiga cabsi ugu adeega oo reerreeya idinkoo gariiraya haatanna waxaynu ku soo koobaynaa zabuurkan labaad aayadda laba-iyo tobanaad ee baalka lix boqol shan iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan wiilka dhunkada waaba intaasoo uu idin cadhoodaa oo aad jidka ku baaba'daane waayo cadhadiisu haddiiba way kululaan doontaa waxaa barakadaysan kuwa isaga isku halleeya oo dhan haddaba marka la leeyahay wiilka dhunkada waxay ka micno tahay rumaysta ciise masiix oo waad badbaadaysaan waxaana aayaddan lala barbardhigi karaa tan ku qoran falimaha rasuullada cutubka lix iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad haddaba waxaa jiray mid dhunkaday isagoo doonaya inuu gacan geliyo wuxuuna ahaa kaasi yudas iskariyot yudas iskariyot waxaa la siiyey fursad uu ilaah ku aqbalo ha yeeshee si ikhtiyaar ah ayuu ku diiday oo welibana u gacan geliyey ciise masiix waxaa kaloo jira in wadaaddada cilmiga kitaabka quduuska ah yaqaanaa ay ka hadlaan umuuro dow ah oo ay ka mid yihiin kuwa ilaah doortay kuwa loo yeedhay iyo wixii la mid ah hal baase dadka laga doonayaa waxaana weeye inay masiixa dhunkadaan ama ay diidaan waxaana laynaga doonayaa inaan si ikhtiyaar leh aynu ku raacno masiixa dhegaystayaal haatanna aynu dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin